markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa axmed yaasiin sheekh ibraahim oo ah wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka ee dowlad deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya kusoo dhowo marka hore barnaamijka wasiir
aad baad umahadsantaha waa dhowa bal marka ugu horeysa haddii sawir guud aada naga siin karto xaaladaha guud ee abaaraha deegaanka xaaladaha guud ee abaaraha deegaanka ka jira runtii waxaa weeye hadda muddo way soo socotay xaaladda abaartu abaarta waxaa ugu wacan kolley oo ama sii adkeeyey saameynteeda iyadoo roobkii dayrta uuna ka diinba guud ahaanba deegaanka uuna ka diin roobkii ka horreeyey guguna meelo badan uu ku yaraa marka iyadoo macnihii labadaas xilli oo roobkii dee la heli jiray la waayey baa wuxuu keenay in abaar ay saamayso deegaanka guud ahaan hadda waktigan aan joogno ilaa toban gobol oo ka mida deegaanka iyo abaartu si toosa u saamaysay way kala daran yihiin goboladu laakiin saamayntu way wada gaadhay way u kala horeysay saamayntu oo hadda bishii novembar waxaweye gobolada qaar bay abaartu si adag u saamaysay gobolka daawo oo kale dhinaca koonfurta si adag bay u saamaysay halkaa maaragtay xoolo badanna way ku dhinteen dadkuna aad bay maaragtay dee ay u dareemeen abaarta guud ahaan mar saamayntu sidaasay u socotay ilaa bishii novembar hadda waxay maraysaa ilaa toban gobol inay aada u saamayso gobolada ugu sii daran maaragtay gobolka daawo afdheer shabeelle qaybo qoraxi ka mida qaybo nogob ka mida qaabkaasay saamayntu maaragtay ay u wada gaadhay saamayntu way kala duwan tahay oo gobolada qaarba sibay u saamaysay qaar waxay u saamaysay dhinaca calaf la-aanta xoolaha oo maaragtay xaaluf badan baa ka dhacay dhinacna waxay u saamaysay dhinaca biyaha oo maaragtay biyihii baa ku yar waxaa laga yaabaa daaq inuu kusii dambeeyo marka si guud abaartu runtii aad bay u adag tahay marka la fiiriyo xilliga lagu soo jiray maaragtay dheeraantiisa iyo marka la fiiriyo waktiga hadda la joogo oo ah bishii jiilaa lagu horeysay macnii saamayn adag bay yeelatay kolley challenges fara badan ama caqabado fara badan bay abuurtay sababtoo ah dalkii oo dhan bay saamaysay marka laga reebo gobolka city marka taasuna xaaladda way sii adkaynaysaa waayahay si gaaran u eegi doonaa dhibaatooyinka iyo baaxadda ay sababi karto maaragtay abaarahan hadda ka jira deegaanka laakiin bal haddii aad eegto ilaa iyo hadda waxyaabaha aad isleedihiin waa qabateen ama wax la taaban karo oo aad uga hortegaysaan abaaraha miyaa jira
way jiraan oo dadaalka dowladdu wuxuu soo bilowday ilaa iyo xilligii la dareemay abaartu inay saamayn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba xilligaas waxay ahayd bishii novembar dhexdeedii bay ahayd xilligaa laga bilaabay ilaa maanta waxaa weeye dadaalku wuu socdaa dadaalku markaa waxaa weeye saddex arrimood baa xoogga la saaray saddexda arrimood waxay ahaayeen biyaha cuntada dadka iyo calafka xoolaha saddexdaasaa xoogga la saaray hadda waxaa kusoo darsantay qayb kale oo ah in maaragtay caafimaadka iyo nafaqa darada waxyaabaha lagaga hortegayo laftooda xoogga la saaro marka waxaa intaas la samaynayey maaragtay raashin bixin baa la samaynayey raashinkuna laba qaybood buu isugu jiraayo qayb waxaa weeyaan waa tan raashinkan gargaarka ee w f b ay keento kaasoo mar walba lala socday maaragtay in la dedejiyo wareeg wareeg wareeg buu yimaadaa shan iyo afartankii maalmoodba mar baa la qaybiyaa marka wax in wax laga bedelo qaybintiisii baanu ku dadaalnay marka raashinkaas wuu socday waxaa kaloo garab socday raashin ay dowladdu maaragtay diraysay waxaa la qiimeynayey meelaha ugu daran baa la qiimeynayey ama tuulaha ahaatee ama degmaha ahaatee meelahaasa marka raashinka la geynayey laakiin markii hadda saamayntu ay adkaatay oo mar walbana dee qiimaynta si joogta ah loo sameeya oo early warning system baa la isticmaalaa marka markii adigu saamayntu hadda ay adkaatay waxaa la go-aansaday in si maganaysaa si taf ballaadhan ama waafi ah in loo gala hawsha cunto qaybinta waxaa markaa hadda qaybtii ugu dambeysay aanu qaybinay toddobaadkii hore ilaa soddon iyo lix degmo oo hal mar la wada geeyey raashiin maaragtay ilaa konton baabuur lagu raray marka taas waa dhinaca waa raashiinka dhinaca kalena waxa weeyaan dhinaca biyo dhaaminta oo iyadana xooga la saaray arrimahaas waxaa loo xilsaaray degmooyinka loo xilsaaray
waa usoo noqon doonaa arrimaha biyaha laakiin markaad eegta guud ahaan dadka ku barakacay abaarahan ee gaaray tuulooyinka qaarkood ma haysaan tiradooda rasmiga ah hadda barakucu ma badna oo meelaha qaarkood wuu jiraa laakiin ma badna waxaa weeye waxaa jira waxa la yidhaahdo isu guurguur baa jira isu guurguurkaasu goboladii xaalufku uu ka dhacay baa laga guuraya waxaa loo guurayaa gobollo kale marka marka isku guurguurkaas aan fiirino waxa weeyaan gobolada shabeelle qoraxay nogob maaragtay jarar qaybo ka mida way waa inta badan way dooleen wixii xoolo haystay waxayna u dooleen laba meelood bay u dooleen oo ah gobolka doolo oo maaragtay ay qaybo badan oo qoraxay iyo jarar ay u dooleen waxaa kaloo ay usoo dooleen gobolkan faafa bay usoo dooleen oo hadda dadkaanu diiwaan gelinay in ka badan ilaa maaragtay toddobiyo toban kun oo qoys oo xoolahoodii iyaguba ay yimaadeen deegaankan faafan ee agagaarkiisa ah marka dadka noocaasa weli xoolahoodii bay wataan dad macnihii hadda aan dhihi karno barakacayaal weye ma aha laakiin waa dad deegaankii ay joogeen kasoo doolay oo cimilo kaliya xoolihii uu ka leeday
xoolihii bay wataan xoolaha markay halkan yimaadeen cimiladii iyo wixii bay la qabsan waayeen marka xoolo badan oo dhintay way jiraan laakiin weli xoolihii bay wataan oo dadku inta badan xoolo nugul ahoo sida lo-da iyo adhiga ayaa la wadaa marka deegaanay u badan yihiin goobo mucayanay u badan yihiin marka goobahaas waan ku ognahay wixii gargaara halkaasaa loogu geeya marka laega laakiin sagaal gobol oo ka mid a koob iyo tobanka gobol ayay abaaruhu ka jiraan hadda soo maaha ha toban gobol bay saameeyeen man sagaal gobol wmn waa sida adag bay u saameeyeen laakiin gobolkan faafan laftiisu way saameeyeen oo degmooyin ka mid ah way soo gaadheen saamaynta abaaruhu marka sidaa markaan macnihii kasoo qaado waa toban gobol wey waa gartay ma waxaa jira dad iyana gaaray gobolka city oo deegaanadoodii kasoo barakacay
way jiraan macnihii stiil barakac kuma tilmaami karno laakiin waa dad dool oo xolowata weeyaan marka way gaadheen qaybo ka mida baa gaadhay xoolaha baabuur baa lagu daadgureeyaa kabacdina waxaa la geeyaa meeshii laisleeyahay ama waxay ka helayaan calaf bay ka helayaan calaf iyo biyay ka helayaan baa la geeyaa marka qaybo ka mida gobolka city way gaadheen dadku haa waayahay marka la eego madaxweynaha dowlad deegaanka iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya laftooda waxa ay booqdeen dadka dhibaatooyinka abaaruhu ay saameeyeen qaar ka mid ah waxyaabaha ay ballan qaadeen markaad eegta ma isleedahay waa lagu qaban karaa xilligan adag ee maaragtay dadku ay u baahan yihiin in la caawiyo oo aan la sugin bilaha soo socda wallahi kolley dee hawshii la hayey unbaa lasii xoojinaya hawsha la hayey waxay ahayd ma garanaysaa waxyaalihii mudnaanta koowaad la siiyey ahaa biyaha cuntada calafka xoolaha iyo caafimaadku soo raacaya macni kuwiin baa lasii xoojinayaa waxyaalaha ballan qaadeenna taasay ahayd in lasii xooshiyo la dardargeliyo in dowladda marka hore dowladda deegaanka unbay ahayd oo efortiga dowladda deegaanka unbaa hawsha aan ku wadnay laakiin in haddana federaalku ay ka qayb qaataan oo iyaga laftooda kaalintooda ay ka qaataan marka arrimahaas waa kuwa hadda aan u joogo magaalada adisababa oo maaragtay bal kaalinta ay ka qaadanayaan iyo waxyaabaha ay diyaarka la yihiin ayaan ka wada hadlaynay marka arrimihii la waday unbaa lasii xoojinaya haddii ilaa yidhaahdo taasoo qayb ahayd ballanqaadka qayb kalea la socotay oo ah mustaqbalka iyo wixii laga qaban karo nuglaanshahan faraha badan ee abaarta loo nugul yahay wixii laga qaban karo iyada lafteeda qayb ka mid a bay ahayd marka laakiin taas waxay noqon doontaa uun qorshaha dheere markii uun haddii allaydma laga baxo xilligan adag
waayahay wasiir ugu dambeyn markaad eegto dhibaatooyinkan hadda jira dowlad deegaanka ka sokow iyo dowladda federaalka ee dhexe inaad weydiisanaysaan laftirkooda kaalmooyin iyo inay arintan si weyn wax uga qabtaan wax ku saabsan kaalmo oo dhinaca qurba joogta ay gacan ka geysanayaan miyaa jira wallahi way way ka geysanayaan runtii aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa dadku aad bay isu abaabuleen muddooyinkii dambe baaqaq fara badan baan u dirnay runtii jawaab fiican bay ka bixiyeen waxaan ugu baaqnay inay is abaabulaan oo ay maaragtay xataa deegaan deegaan inay isu abaabulaan oo maaragtay ay dee dadkooda waxay la garab istaagi karaan la garab istaagaan saa darteed waxaa jira hay-ada yaryar oo shaqeeya oo ama biyo dhaanka ka qayb qaata ama cuntooyin iibiyo oo dadka geeya marka mani heerkii la rabay ma gaadhsiisna laakiin isxilqaan fara badan baa jira oo gudaha iyo dibaddaba ah waayahay ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dadka ku dhegaysanaya ama ha noqdaan dadka qurbaha ku nool iyo guud ahaan dadka kale ama ha noqdaan dadka sida gaarka xataa abaarahan ay u saameeyeen wax fariina oo aad jeclaan lahayd inaad la qaybsato miyaa jira bishii ugu horreysay jiilaal baan ku jirnaa waxaan filaynaa laba bilood oo dambe oo in lagu sii maaragtay hawsha ay sidan sii noqonayso marka la eego sida nuglaanshaha macnihii jira oo muddo muddadii hadda saddexdii bilood dayrta ahaa oo dhan jiilaal sidii jiilaal camal baa lagu soo jiray marka taas waxay keenaysaa nuglaansho fara badan oo xoolihiina ay nuglaadeen dadkiina uu bilaabay hadda inuu nuglaado saa darteed xaaladda waxa weye mar walba waxaan macni kasoo qaadaynaa inay xaalad adag tahay saa darteed waxaan macni dowladdu wax haba yaraatee hagar ama samayn doonto waxaan ku qanacsannahay resource fara badan baan mobilize garaynay mar waxaan ku qanacsannahay inaan wax badan qaban doono laakiin taa macnaheedu ma aha in maaragtay ay keligeed ku filaanayso waxaa loo baahan yahay dadku inay maaragtay ay iyaga laftoodu dhinacooda iska abaabulaan dadka laftooda la caawinayo man iyaga laftoodu inay sahlaan weye qaabka loo caawinayo qaab nololeedkii dadka isbedelay waxa weye berihii hore markii abaaraha iyo jiilaaladu ay dhacaan dee waa la xoolaha iyo waxaa lagu soo dhoweyn jiray ceelashaa lagu soo dhoweyn jiray meelo fogfog bay xooluhu kasoo aroori jireen hadda wixii oo dhan way dhammaadeen waxa weye dadku inta badan waxay rabaan in goobahooda lagu caawiyo waxaad arkaysaa maaragtay intaasoo tuulo oo isdaba yaala oo laga yaabo wax de masaafo kooban inay intaasoo dad isdaba yaalaan dadkaasuna ay rabaan uun in la caawiyo booyad loogu dhaamiyo marka taa lafteedu waxa weye waxaa qasab noqonaysa in dadka ay goobo isugu uruuraan ama maaragtay ay goobaha biyuhu markaa ka dhow yihiin ay mar walba ay ku dhowaadaan waan dareemi karaa oo de waxa weye in mar walba calafka iyo daaq meesha uu joogo umbaa la raacayaa laakiin haddana saasoy tahay waxaan ku qasbannahay inaan arrintaas lafteeda niyadda ku hayno waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaha wakhtigaaga wasiir aad iyo aad baa mahadsantaha ridwaan toddobaadkanna intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya axmed yaasiin sheekh ibraahim oo ah wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka ee dowla deegaanka soomaalida inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebbaha wadda la heedno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinla nabadgeliyo